aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeeda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa washington
waa aroor arbacaha bisha sebteembar waa shan sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggaannu internetka ku leenahay ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idin haya aniguaa maxamed cabdiye jaamac buulle jaamac
qodobada aad idinkugu hayno idaacaddeena saakina waxaa ka mid ah shir caalami ah oo lagaga hadlayo caafimaadka afka iyo ilkaha oo ka socda dalka argentiin iyo dhakhtar shirkaasi jooga oo inaga faahfaahinaya xaaladda ilkaha iyo caafimaadka afka ee soomaalida qofku markuu iliga xanuuno iligu dawow leeyahay inta kore oo dhan muhiim ma ahan waxaa muhiima iliga inta gudaha ku jirto iligi waa laga saarayaa taasina xal ma ahan waa laga tega adduunka waxaan ku qiyaasi karaa xeerka aan joogno inaan anagu joogno kun iyo siddeed boqol iyo xoogaagii adan ilaa kun iyo sagaal boqol qodobada kale maqli doontaan saaka waxaa ka mid a saynisyahano u dhashay dalka kanada oo ku guulaystay in noocyada dhiigga ay u bedeli karaan nooca o minas oo qaybiyaha guud loo yaqaano waa kuma garyaqaan bred govano ee madaxweynaha trump uu u doortay maxkamadda sare warbixin ayaan idinkaga haynaa shirkii afrika iyo shiinaha oo soo gebagaboobay ayaan sidoo kale dhiin haynaa marka horese warkii caalamka madaxweyne donald trump ayaa ku adkaysanaya in sheekooyinka ku jira buug isaga laga qoray ay yihiin been la dhoodhoobay qaybo yar oo laga soo xigtay buuggan cusub oo uu qoray warfidyan bob woodward oo ka mid a raggii baadhista sameeyey baadhistaasoo keentay in madaxweyne hore maraykanka richard nixon oo xilka ka dego ayaa xaaladda maamulka aqalka cad ku sheegay afgembi maamulka ku yimid iyo burbur isna ku yimid habdhiska dareenwadka ee aqalka cad sagaalkii bilood ee u horreeyey maamulka trump buug oo lagu magacaabo fear trump in the white house kana kooban afar boqol afartan iyo sideed bog ayaa lagu wadaa in suuqa la keeno koob iyo tobanka bisha sebtembar buugga ayaa ka hadlaya in kalkaaliyaasha aqalka cad ay waraaqaha ka xadaan miiska madaxweynaha islamarkaasna ay ku dhaqaaqaan falal ka hor imanaya sida uu madaxweynuhu waxu doonayo buugga ayaa sawir ka bixinaya in trump uu si daran arrimaha caalamka jaahil uga yahay aqalka cadna howlihiisii ay curyaameen raad xunna ay ku yeesheen isqabqabsiga shaqaalaha dhexdooda ka socda madaxweyne trump ayaa fariinuu talaadadii shalay twitterka soo diray isku weydiiyey in master woodward uu yahay nin u shaqeeya xisbiga mucaaradka dimuqraadiga iyo in kale bred cavano oo ah garyaqaan uu madaxweynaha maraykanka donald trump u xulay in uu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegay in falsafadiisa ay tahay mid aan laablaab lahayn waxa uu sheegay in xaakim looga baahan yahay inuu sharciyo fasiro ee aan looga baahnayn inuu sharci dejiyo dhegeysiga arrimaha cavano ee guddiga maxkamadda sare ee aqalka sanadka ayaa buuq ka yimid talaadadii shalay ahayd iyada oo dimuqraadiyiintu ay isku dayeen inay dib u dhigaan dhegeysiga waxaa isna jiray arbushaad ka timid dad dibadbaxayaal ah ee goobta joogay arrintaas oo keentay in sanatarada qaarkood ay aflagaada geystaan cavano ayaa si dulqaad ku jira u fadhiyey muddo ku dhow toddoba saac isaga oo dhegeysanayay jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta oo midna taageersan yahay inuu maxkamadda sare ku biiro halka kan kalena uu ka soo horjeeday ugu dambeyn ayuu helay fursaddii uu guddiga kula hadli lahaa waxa uu sheegay in muddadii uu garsooraha maxkamadeed soo ahaa uu xukumay tiro ka badan saddex boqol oo dacwadood waxa uu sheegay in aanay habboonayn in maxkamadda sare loo arko hay-ad uu xisbi leeyahay
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington maanta waxaa magaalada buenos aires ee dalka argentiin ka furmaya shir caalamiya oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilkaha shirka uu soo qabanqaabiyey ururka f d i islamarkaasna socon doona ilaa iyo siddeedda bishan ayaa dhakhaatiirta ku sugani ay isku weydaarsan doonaan aqoonta cudurka afka iyo ilkaha soomaaliya waxaa uga qayb gelaya doctor duniya xaashi maxamed oo ka socota ururka somali dental association isla markaasna ka howlgasha swed university and dental clinic oo ku taala magaalada muqdisho aniga waxaan matalayaa soomaaliya waana fee waana markii ugu horreysay oo urur soomaaliya ka socdo uu soo ablaygareeyo inuu member ka noqdo ayna iyaguna soo invite gareeyeen waana qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya ka socda ayaan ahay oo meesha yimaada iyagaana isoo casumay waxaanan ku matalayaa magaca ururka aan dawliga ahayn ee ah n g o-ga la yidhaahdo somaali dental association oo soomaaliya ka shaqeeya bixiyana caawimaad caafimaad iyo waxaa la yidhahda awareness ama maxaan ku idhaahda aqoonta u kordhiya muhiimada afka iyo ilkuha ay leeyihiin waxaan kale oo ururka uu la shaqeeyaa jaamacadda swed iyo isbitaalka swed labadaba waana jaamacaddii ugu horreysay oo laga furo south and central oo dentistoryga ah oo college of dentistory ah waa tii ugu horreysay waan gartay dabcan shirkan waxaa loo qabanayaa waxa weeyaan in la wanaajiyo caafimaadka afka iyo ilkaha oo dad dhakhaatiirta imanaysaa meesha ay khibrado isweydaarsadaan haddii aynu si gaara u eegno dalka soomaaliya maxaad ku qiimayn lahayd xaaladda caafimaad ee afka iyo ilkaha dadka soomaalida waa mid aada iyo aada u kala fog aniga oo kusoo noolaan jiray wadamada qaar hore u maray sida waddanka sweden oo kale ayaan kusoo noolaan jiray intaanan soomaaliya kusoo noqon waa xaaladda soomaaliya waa midda igu kaliftaba inaan sweden kasoo guuro oo aan dalkan inaan wax ka bedelo aan u furnay jaamacadda la helo dhakhaatiir soomaali ah oo dalka wax ku baratay sida aan la wada soconno taariikhda soomaaliya xitaa xilligii dawladdii dhexe ay jirtay ma jirin dhakhtar specific usoo bartay afka iyo ilkaha oo daantiista ah oo maxaan ku idhaahdaa soomaaliya ka howlgala soomaaliya xilligii xitaa dawladdii hore waxaa ka howlgeli jiray dad talyaaniga lagu soo tababari jiray oo gradekeedu uu yahay meris dadkaas ayaa waxay tababareen dad traditional noqday kadib oo aan maxaan ku idhaha la jaan qaadin maxaan ku idhaha technolojiyada cusbeed iyo daaweynta cusbeed iyo hababka casriga ah oo wax loo daaweeyo marka soomaaliya mar walba waxay aad iyo aad iyo aad uga liidatay dhinaca dantistoryga ah waxaana midda keentayba inaan furno jaamacaddan isbitaalka markii aan furnay waxaan nagu qasbanaatay baahida jirtay darteed inaan soo haayar garayno ama aan soo ijaarno dhakhaatiir ajnabi ah si looga baxo dhibaatadaas waa midda aan u furnay jaamacadda weliba waxaan kuu sheegayaa ardada maanta ka qalin jabinaysa sanadka dambe ka qalin jabinayaan swed university waxaan kuu sheegayaa in feras yeerkii ama sanadkii ugu horreeyaba aan baractica cliniga soo gelinay maantana ay yihiin dhakhaatiir iyagoo weliba sanad usii dhiman yahay howl kasta oo maanta dental ah looga baahan yahay ilaa waxaa jirta lix qaybood oo dentalka ah lixdaas qaybood hal qayb oo soomaaliya ka wada maqan maahane inta kale inay awoodaan oo ah imbrol maxaan ku dhaha implantationka qaybta la yidhaahdo inta kale waa ay samayn karaan marka soomaaliya waxa ay joogtaa zero markaan eegno ma adduunyada inteeda kale even markaan xataa eegno wadamada afrikaanka ee dariska nala ah sida uganda kenya ruwanda oo iyada xitaa sifal soo war kasoo maxaan ku idhaa dagaal sokeeya kasoo qabsatay aada iyo aad ayay nooga fiican tahay waan gartay daryeelka amaba dhakhaatiir la-aanta marka laga yimaado inteyn la-eg baa sida cunista qaadka ama waxyaabaha kale u daran afka iyo ilkaha ay kaalin ku leeyihiin in qofka soomaaliga afkiisa ilkiisu ay baaba-aan
annaga horta dhowr dhibaato ayaaba isku keen cabsatay midda ugu horeyso horta baraar maba ku baraarugsinin muhiimada afka iyo ilkaha uu u leeyahay caafimaadka guud ee xitaa jirka dhinac kasta markaad ka eegto baraarug la-aan ayaa jirta ta labaad oo jirta waxa waaye nadaafadda afka iyo ilkaha soomaalidu kuma baraarugsano soomaalidu sideenaba runta markii la rabo xitaa caruurta yaryar looma cadayo ilaa qofku wuxuu cadaysadaa xilliga uu gaaro inuu xaragoodo oo uu kala xishoodo in afkiisu soo uro ta labaad waxay tahay ma jiraan probably ama wax oo professional ah oo dantistory ah ma aysan ka jirin waddanka muddo dheer ilaa jiritaankeena intaan dhihi karo tan saddexaad waxa waaye aqoon maba taalaba oo soomaaliya wax aqoon oo dantistory ah ma taalo wax qalaba iyo wax dawo ahna ma jiraan qofku markuu iliga xanuuno iligu dawow leeyahay inta kore oo dhan muhiim ma ahan waxaa muhiima iliga inta gudaha ku jirto iligi waa laga saarayaa taasina xal ma ahan waa laga tega adduunka waxaan ku qiyaasi karaa heerka aan joogno inaan anagu joogno kun iyo sideed boqol iyo xoogaagii aan ilaa kun iyo sagaal boqol heerka dhantalka aan ka marayna adduunka meesha labadii kun iyo sideed iyo tobanka la maraayo adduunyada kale cunista qaadka waa qeybay ka tahay soomaalidu sideedaba waxay kaloo aad u isticmaashaa waxa la yidhaahdo sokorta sokorta iyo iyagoon habeenkii cadaysanin ifan xitaa qofka qaadka cuna marka uu qaadka cuno iyadoo waxyeelo leedahay oo curudka uu baabi'inayo hadduu xitaa intuu cadaysado ilkaha dhexdooda qori iska geliyo dun u luqluqdo dawacaday ku cadaysado intaas wuu dhaami lahayd preventionay u noqon lahayd waa adigu difaacay u noqon lahayd waxyeeladu way ka yaraan lahayd laakiin waxaanba ku sheegaya xitaa dadka aan qaadka cunin ayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaa ugu badan waxa la yidhaahda carrierska iyo periodontiska waxa la yidhaahdo oo ah ciridku inuu intuu dego maxaan ku idhaha huurada aan laga cadayin ama aan si fiican looga cayadayin caday qori ah lagu cadaysado wixii isku tegay ee candhooftii iyo aminationka jirka iyo wixii reactionkii iyo bacteriyadii afka ku nooleed intay isu kaashadaan dhagax ku samaysmo waa waxyaalaha ugu badan oo aan ku aragna labadaas weeyaan cariaskana waxa waaye ama suuska waxaa keenaya waa sokorta badan oo consumination oo la cunaayo oo xiliyada weliba habeenkii inta la cuno lagu seexanayo haddana ama cuntooyinka afka ku harhara
taasi waxay ahayd doctor duniya xaashi maxamed oo ka socota urur lagu magacaabo somali dental association haatanna ku sugan magaalada buenos aires ee dalka argentine halkaas ay kaga qaybgelayso shir caalamiya oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilkaha
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halkaaad weli nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda british columbia ee dalka canada ayaa dhowaan ku guulaystay baaris ay muddo wadeen oo ku saabsan in ay noocyada dhiiga ee kala duwan loo bedelo kan qaybiyaha guud ah ee loo yaqaan ow kaasoo aqoon-yahano badan ay u arkaan inay meesha ka saari karto in dadka qaar loo waayo dhiig noocooda ah oo ugu dambayntiina sababta inay u geeriyoodaan dhiig la-aan haddaba wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrinkaasi ka waraystay rofesor axmed muumin warfaa oo bare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda iyo jaamacadda yuta ee dalkan maraykanka dhiigga saad la socoto waa uun marka la isu geegeeyo sideed nuucuu yahay maaragtay marka labalabownu isu qaabilsan yaha mid waa ah oo oo ah muxuu aha calaamada ku dar class leh iyo ah oo muxuu ahay ka goylo minus leh iyo ba oo oo ku darla plus ama ba oo ku darla kagoy iyo o oo muxuu ahay ku darle iyo o ka goyle iyo a iyo b oo plusle iyo a b oo minusle sideedaas nooca horta dhiig waa inta ugu badan marka dhiigada sida la isu siiyo la socoto waxaa dhiigga marka uu wato muxuu ahay haddii uu wato a isaga a a la siinaa bdu b ay siin kartaa bdu b bday siin kartaa marka calaamaday ku kala xiran yihiin keliya laakiin hadda qoladan waxay u socdaan maadaama dhiigadii muxuu ahay qofkan hala siiyo kan calaamadan maaha kan dhiigan ma laha kan nuuce waay si looga hortago waxay ku dadaalaan ayaga marka inay inay o minus ay helaan meel kasta waa tahay professor marka cilmi baarista ay wadeen in muddaha dabcan ku qaadatay maxay adeegsadeen maxayse tahay waxa u sahlay in ay helaan dhiigan la bedelayo noocyadiisa kala duwan oo qeybiyaha guud loo bedelayo cilmi baarista ay wadeen waxay adeegsadeen enzymeska muxuu ahay laga helo muxuu ahay qeybtan oo dheebshiidka maaragtay laga bilaabo afka ilaa hoos muxuu ahay enzymeskaasoo afar nooca ay adeegsadeen marka waxay ku dadaaleen in muxuu ahay waxaa la yidhaha aada iyo ba-du waxay wataan antigen waxa la yidhaaho markii dhiigga la geeyey muxuu ahay hadhowta dhiigga qofka kale oo oo dhiigga la siina wuxuu bilaabaa inuu la dagaalamo maaragta la falgalo sidaa daraaddeed falgalkaas si loo joojiyo waxay ku dadaalaan iyagu inay helaan o oo minus ah oo dhiigyada noocyadooda dhan mara dhiigaa la waayey iyo dhiigaa yaraaday iyo labadan dhiig ismalayo si ay uga hortagaan marka shaqada waxay bilaabeen kun sagaal boqol sideetan iyo labadii ay bilaabeen ilaa hadda waa soo wadeen adigu labadii kun iyo labiyo tobankii heleen muxuu ahay qodobkii u weynaayo leeyihin waa ku dhowdiin maaragtay waata marka maxay tahay faa-iidooyinka ee muuqda ee laisleeyahay cilmi baaristan waa laga heli karaa waa faa-iido weyn maaragtay sababtoo ah ee haddii dhiiggaaga uu yahay a plus hadduu yahay waa in lala raadiyo dhiig kale oo a plus waa in lala raadiyo haddii uu b plus yahay waa in b plus lala raadiyo haddii uu a minus yahay waa in a minus lala raadiyo isku raaraadintaasoo dhanaa hadda la rabaa in la xiro sababtoo ah sideeda nooc oo dhiig ah oo dhan waxaa waxaa bixin karo muxuu ahay o minusa bixin karta maaragtay marka waxay rabaan ayagu inay waxoo dhan dhiigyadoo dhan inay isugu geeyaan si dhiigyari marna waxaa laga dagaa dhiigyari inay imaato iyo labadan dhiig isma laha labadaasay rabaa inay ka qadaalaan sababto xataa marmar waxaa ku jirta deg deg oo qof waxaa la keenaa isbitaalka waxaa la keenaa gurmudka waxaa la keenaa qof ilaa nafle nafta ay ka socoto maaragtay oo dhiigyari darteed muxuu ahay xaaladiisu xun tahay marka si looga gaarsiiyo waa in aan dhiiggiisiiba la baarin oo qof dhiigiisa ku nooca aan la raadin hadda kabacdi si looga taabtamo waa macnaha waa tahay professor waxaad soo hadal qaaday dhiig yari in markaa laga maarmo inay dhacdo dalalkaas oo rabshaduhu ay ka jiraan soomaaliya ay ka mid tahay waxaa jira dadka qaar in ay dhiig bax u dhintaan kadib markii dhiig noocooda ah la waayo ma kula tahay in si uun ay dalalkaas soomaaliya ay ku jirto ay uga faa-iideysan karaan cilmi baaristan cilmi baarista soo saareen saa la socoto waxay leeyihiin macnaha yacni waxaa noo dhiman shan sano ilaa toban sano waxaan gaari karnaa in dhiigga aan helnay oo aan ku rajo weynaa noociisa in qof kasta la siin karo cilad kastana ay jiri aysan jiri doonin hadhow dhiigjiraan adduunka laga cabso qabana baqdintaas inay dhamaato a d aan ahay anigoo kale moogtahay sidaa la socotana a b keliya waxaan heli karaa ama a b iyo o minuskaas keliyaa la heli karaa ama waxaa laygu shubi karaa a b keliyaa laygu shubi karaa marka anigoo kale ilaahay dhabeeha naga haddii wax qabsadaan waa dadka ku farxaan ku jiraa dadkaas moogta sababtoo ah waa dhiig noocyo yar oo dhiigaan qaadan karaa keliya a b keliyaan qaadan karaa iyo o o iyo o minuskaasaan qaadan karaa maarata marka waa farxad weyn waa
kaasina waxa uu ahaa rofeor axmed muumin warfaa oo u warramayay wariyahayaga magaalada torono xuseen nuur xaaji
sidii aad warkayga ku maqasheen guddiga sare aqalka sanadka maraykanka ee dhegeysanaya garsooraha uu madaxweyne donald trump usoo duuray inuu buuxiyo kaalinta sagaalada maxkamadda sare ee maraykanka ayaa bilaabay su-aale ay weydiinayaan garsoorahaas oo lagu magacaabo bret cavana balse xisbiga dimuqraadiga ayaa ka hor yimid sharcinimada dhegeysiga garyaqaankaasi wariyana jaamac bulle jaamac ayaa warbixintan ku eegaya qofka uu yahay garsoore bret cavana iyo halka ay soomaalidu ka taagan tahay
garsoore bret gavano waxa uu ku dhashay magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii barashada sharciga iyo inuu qareen noqdo waxa uu ka hidirraacay hooyadiis marta gavano oo horey u ahayd macallimad sharciga xeer ilaaliye iyo garsoore ka soo shaqeysay gobolka maryland taariikhdiisa shaqo iyo halka uu ka istaagay go'aamadii hor yimid inta uu shaqaynayay waxaa faahfaahin naga siinaya qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan cavano waxa wuxuu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo wuxuu muddo labiyo toban sanoba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteedu tahay washington d c ayuu judge ka ahaa marka waa qof runtii aada loo yaqaano ilaa iyo saddex boqol oo opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro mar uu qareenku sharaxayay sida uu ku bartay maadada sharciga ayuu sheegay inuu arki jiray xilliga cashada kadib habeenada qaarkood hooyadiis oo isu diyaarinaysay gebagabaynta dacwadda oo ah hadalla kooban oo uu qareenku ama xeer ilaaliyuhu ku qancinayo garsoore ama xeer beegti hadba midka go'aan ka gaaraya dacwaddaasi hadalkaasi ayuu bret governor waxa uu ka jeediyey aqalka cad ee maraykanka markii lasoo bandhigay inuu yahay ruuxa uu madaxweynaha maraykanka u xushay buuxinta kaalinta bannaan ee maxkamadda sare qariin aamiin haaruun oo ka howlgala minnesota ayaan weydiiyey waxa laga wado garsoore midige ama midigta u janjeera qof dhinaca midigta ah caadi ahaanba waa qof lagu macnaha waxaa loo qarinayaa qofkaasi inuu yahay qof qunyar socod ah gaar ahaan dalkan maraykanka qof dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale u janjeera ayaa loo qarinayaa xagga sharci yaqaanadayna waxaa lagu salayaa inta badan go-aamada ay qaataan waxa ay qoraan iyo meelaha ay ka hadlaan iyo haddii uu qaadi gaarana ama maaragtay uu uu noqdo maaragtay xaakim uu gaarana go-aamada uu qaato taasaa lagu sheegaa qofku inuu yahay qof ama u janjeera bidix ama midig u janjeera bulshada soomaalida ee maraykanka iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka ku nooli waxa ay had iyo jeer wajahaan laba daran mid dooro marka ay timaado doorashada iyo magacaabista xubno ka qabanaya shaqooyin bulshada u muhiima sida tan maxkamadda sare ee maraykanka oo kale inkasta oo aysan bulshadu door ku lahayn haddana dadaalka lagu taageerayo iyo kan looga soo horjeesto magacaabista garsoore bulshooyinku waxay ka galaan kaalmo muuqda qareen aamiin ayaan weydiiyey halka ay soomaalida maraykanku arrintan ka taagan tahay mar hadday timaado doorashada ama maaragtay magacaabista qaadigan oo kale runtii ma saameyn weyn kumale bulshada soomaaliya dalka maraykanka sababtoo ah waa arrin ku eg golaha maaragtay baarlamaanka qeybtiisa un keliya ku eg dad badan uma helaan fursad laakiin inta badan ma arkaysid bulshada soomaaliyeed oo aada ugu ololeynaysa inay wax ka tidhaahdo arrintan oo kale inkastoo marka qaarkood ay dhacdo in ay banaanbaxyo dadku sameeyaan ay hor istaagaan isla qareen aamiin haaruun ayaan ka codsaday inuu bal tusaale hal iyo laba aan naga siiyo waxyaabaha tilmaami karo in uu yahay qareenkani mid dhinaca midiga u janjeera horta kow waxaa soo xulay madaxweyne jamhuuri ah tan labaad qoraallo uu horey usoo qoray ayaa jira oo maaragtay uu daabacay maqaaladii uu qoray baa inta badan lagu sheegaa in ay yihiin maqaalo muujinayay inuu yahay shaksi u janjeera dhinaca midig iyo isagoo lasoo shaqeeyey maaragtay waktigii madaxweynihii bush bushkii dambe lasoo shaqeynayay muddo shan sano ah taas intii ka horreysana baaritaankii lagu hayay madaxweyne clinton special councilkii ama maaragtay dambi baarihii gacanta ku hayay arrintii lagu soo eedeeyey madaxweyne clinton iyo afar sana ka soo shaqaynayay marka waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay shaqs shaksi ahaan u janjeero dhinaca midigta ah kulamada iyo hadalhaynta ku saabsan garsoore bred governor iyo in loo ansixiyo halka uu madaxweynuhu u caleema saartay ee buuxinta kaalinta maxkamadda sare ma ahan kuwo maalin iyo laba ku dhammaanayo
jaamac bulle jaamac aad buu mahadsan yahay warbixin ka hadlaysay garyaqaan bred covenor oo sanadka maraykanku uu ka dhegeysanayo isagoo doonayo inuu noqdo xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee maraykanka ninkaasoo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha maraykanka donald trump
aroor suuban dhegeystayaal mar kale waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa magaalada beijing ee dalka shiinaha lagu soo gebagabeeyey shir madaxeed shiinaha iyo afrika diiradda lagu saarayay maalgashiga shiinaha uu afrika gashanayo madaxweynaha shiinaha shin jiming ayaa madasha ka sheegay in shiinaha uu afrika ku maalgashanayo lacag dhan lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah haddaba muhiimadda shirka iyo danaha uu shiinuhu ka leeyahay afrika gaar ahaan soomaaliya iyo danta ah ee soomaalida ugu jirtaba waxa uu nuur bukhaari ka wareystay cumar sheekh rooble xasan oo ah xeeldheere arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka kuna nool magaalada rochester ee gobolka minnesota dalka maraykanka shirka waxa waaye in uu chineska oo maalgelin ku samaysto wadamada africa oo ilaa iyo lixdan bilyan oo dollar investment oo ku samaysto africa waa garta marka maxay tahay dhanta ugu jirto shiinaha in lacag intaasi la-eg uu ku maalgashto africa muhiimada ugu weyn ay chineska leeyihiin waxa waaye in ay suuq inay u helaan dhaqaalahooda chineska waxay u tahay maalgelin lacag ay haystaan dhaqaal ay haystaan in ay maalgelin africa ku sameeyaan dayman ay siiyaan si ay wax uga helaan lacagtan waa ilaa iyo lixdan bilyan oo dollar mana aha marka ugu horreysay ay africa investment osaan oo kale ay ku sameeyaan waa garta marka dalalka africa iyana maxay tahay danta ugu jirta in lacagahaasi la siiyo oo shiinuhu uu maaragtay maalgashado africa maxay tahay danta ugu jirta ayagan wallahi afrikaanka ayagaba danta ugu weyn ay leeyihiin waxay tahay haddii ay rabaan inay dayman ay raadsadaan waxaa la fiirihaa creditkooda wadamada maxay dhaqaale leeyihiin dayntan ma soo celi karaan i m f t iyo world bankiga ah waxay dhiibaan lacag intaan la eg amika lae dayman la weydiistaa marka wadamada afrikaanka badankood creditkooda waa friidoobay because ma heli karaan aaminaadooda helaan aaminaadooda meel ay ka helaan dayn ma lahan in ay tagaan suuq ma aha daynta daynta waxa waaye markaan lacag ku siiyo maxaan kaa helaa lacagtaan ma dhiibi kartaa mise default yaa gelaysaa waa garta marka si aynan protection lacagtaan ma lahan oo chinese u dhiibaayo waayahay laakiin dadka dhaliilaya arrintan eh, cumarow waxa ay leeyihiin shiinaha waxa uu doonayaa inuu amahayo africa eh, maadaama dalalka qaarkoodna aysan iska bixi karin deymahani in hadhow uu ku qabsado maaragtay rakaato uu ku gumaysto maxaa arrimahaasi ka jira marka aad ka fiiriso dhinaca oo negativeka ah iyo maxaa lahay dhinaca oo xumaanta ah wax kasta picture kasta kasta aad fiiriso dhinacuu ka xun yahay Ah, africa number one waa in la isweydiiyaa ma u baahan tahay in maalgelin lagu sameeyo hadday su-aasha tahay haa china intentionkooda ama kale china waxyaabaha oo damacooda oo yahay waxa waaye ayaga in ayna waxba gumaysanin laakiin ay helaan si ay dhaqaalahooda u kobcistaan iyo si ay resource uga helaan africa africa iyada waxa waxaa loo geliyaa waxa waaye waxbaa laga helaa africa waa abandon waayo waa wadamada adduunka ugu badan ee wax natural resourcega la yidhaahda leh khayraadka dabiiciga khayra- khay- khayraadka dabiiciga ah marka in china ay la- maalgelin samayso waxay u fududaynaysaa in ay dhaqaalahooda market ay u helaan alaabna ay usoo gataan inay adduunka macnaha china wadamada afrikaanka ah in ay ku helaan influence inay ka siisaan waa geo political influence waa.
Aha, saameyn Iyo siyaasadeed business.
inay ku yeeshaan Saameyn africa siyaasadeed inay ku yeeshaan africa waayahay soomaaliya waayahay yar Eh, adigoo mahadsan soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb galay shirkaas eh, madaxweynaha soomaaliya ayaa jooga marka maxay tahay soomaaliya eh, danta ugu jirta marka aan ka egno eh, tusaale ahaan dalalka bariga africa kenya iyo ethoobiya wax muuqda ayuu hadda shiinaha ka qabanaya sida eh, dariiqyada tareenada uu ka dhisay marka soomaaliya maxaa maxay tahay danta ugu jirta eh, eh, maalgelintan soomaaliya horta sideedaba labaatan iyo sideed sana waxay ka maqnaaday adduunka Ah, deymo badanaa lagu lahay Ah, deymada defaultay noqdeen oo wax lagala hadlo ama wax xiilo waa la waayey hadda marka ay world bankiga iyo irska ay talaagarayeen inay u tagaan waxay dheheen waxaan u baahannahay waxa idinku aamino dhaqaalo soomaaliya ma lahan deymada soo dhiibi kartiin soomaaliya marka in ay raadsadaan meel ay ka helaan deymo dhaqaale oo ay ku dhisaan economic growth waxaa la yidhahda ama kale inay dhaqaalahooda kobcinta dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha ay ku sameeyaan oo macnaha investment ay soomaaliya u baahan tahay jidadka investment ay u baahan yihiin waa waa wax important ah ama faa'iido badan u leh soomaaliya Ah, marka marka ma laga hadlaayo m- ma u baahan yihiin mase ma baahno waa in laga hadlaa hadday u baahan yihiin waa ognahay inay u baahan yihiin sayid uga faa'iidaystaan maxaa dhibaato ka imaan karo deemanka la sii hayo soomaaliya sidee uga faa'iideysan karaan marka gabagabadii waxay uga faa'iidaysan karaan number one in dhibaatada weyn oo chinese wadamada deymanka oo siiyey oo eh, hadda aad ka hadashay oo kenya iyo ethiopia ay kamid tahay waxa waaye contractyada jidka lagu dhisaa darin ma laha shirkadda dhisaysa waa chinese mana lahan qof oo la samayso darin la samayso ma laha china dhiibaysa deynta deynta waxay siiyeysaa shirkad chinese ah alaabta lagu dhisayo china laga keenaa waa market ayaga laftirkooda marka jidka lagu dhiso boqol waxaa lagu leeya waxaa lagu dhiso kun aa lagu dhihi karaa si soomaaliya in ay samayso way ay isku practicayso number one jidadka meelaha laga dhisaayo qalabka lagu dhisaayo waxa meesha la gelihaayo lacagta lagu dhisaayo in laga fikiro iyo loonka in layska akriyo daynta in layska akhriyo Loanka- heshiisyada ha ha heshiisyada in layska akriyo okay loonkan maalinta aan qaato ma ugu bilaabaha interestga muxuu yahay dulsaarka meeqaan kusoo meeqaan kusoo celi karaa china loomanka ay leeyihiin oo ugu badan waxa waa maalinta lagu siiyo oo interest ugu bilaabaha
kaasi wuxuu ahaa cumar sheekh rooble xasan oo xildheere dhin- arrimaha dhaqaalaha waxa uu waramayay wariyahayaga nuur bukhaari heesta aad maqlaysaan ee fanaanid zaynab cige ayaanu idinkaga tegaynaa waa aniguaa maxamed cabdi jaamac bulle jaamac iyo bashiir abikaro idin leh sidaas iyo subax wanaagsan jaahilkood yahay